galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galab jimcaha bisha oktoobarna waa saddex iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo toddobaiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali datcom idaacaddana waxaa galabta idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo aniguo ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno xafiltanka turkiga iyo imaaraadka ee soomaaliya midda hadda dareen kale waxa weeyaan labadooda oo iskhilaafsan oo midba midka kale uu rabay inuu ka saaro dalka soomaaliya ama ka bixiyo arrinta ku cusub hadda waa waa arrintaas arrintaa marka khatarna way ku tahay inay soomaaliya ka faa'iidaystaana way rabaan labadaba taa waa mid wey midda labaad istraatiijiyan markii la fiiriyo soomaaliya meesha ay dhacdo markii la fiiriyana waa muhim ta kale saddexaad soomaaliya weli khayraadkii faraha badnaa ee ku jira dhulkeeda weli lagama faa'iidaysanin
waxaa kaloo aad maqli doontaan banaanbaxa looga soo horjeedo warmutiyeedkii shirkii dhowaanaca ee madaxda maamul goboleedyada ay ku yeesheen kismaayo oo maanta ka dhacay magaalada garbahari waa ka soo horjeednaa shanta midood moodaysa shantii golaha sare xamal waraaqaha isugu soo qoray waa garbaha isqabsaday inay soomaaliya burburiyaan ay maanta kala qaydiyaan ma doonayno dalka dawlad buu leeyahay madaxweynuu leeyahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu maanta taageerada kala noqdo heshiiskii nukliyeerka iiraan hase yeeshee lama filayo inuu baabi'iyo heshiiska trump ayaa la filayaa inuu shaaca ka qaado waxay saraakiisha ugu yeereen istaraatiijiyad cusub oo adag oo heshiiskan ku aadan khudbad la filayo inuu maanta jeediyo ayay saraakiisha aqalka caad sheegeen inuu trump ku sheegi doono inaysan danta maraykanka inaysan danta amniga qaranka maraykanka ku jirin inuu sharciyeeyo heshiiskan oo la gaaray sanadkii laba kun shan iyo tobankaas oo ay ku lug lahaayeen washington iyo shandal oo kale haddii uu sidaasi sameeyo waxa ay tani bilaabi doontaa lixdan maalmood oo koongareeska maraykanka ay tahay in ay go'aan uga gaaraan inay dib u soo rogaan cunuqabatayntii dhaqaale ee horey loogu qaaday ama looga qaaday iiraan heshiiskan dartiisa xubno badan oo jamhuuriga iyo dimuqraadiga ah ayaa diidan in iiraan dib loo saaro cunuqabatayn taas oo baabi'in doonta heshiiska waxaana la filayaa in trump uusan ka dalban koongareeska inay sidaasi sameeyaan
lamaanaha u kala dhashay maraykanka iyo kanada iyo saddex caruuroo dhalin ayaa maanta oo jimcaha ka soo ambabaxayay bakistan iyagoo u soo duulay dalka britain kadib markii muddo shan sano ah afduub ay ku haysatay kooxda talabaan qoyskaasi catalan colman iyo odageeda joshua boyle oo lagu haystay gobol qabiilaadka kuram oo ku dhow xadka afghanistan ayaa waxaa ka soo badbaadiyay halkaasi ciidamada bakistan arbacadii colman iyo boyle ayaa lalaatan iyo sanadkii labada kun iyo laba iyo tobankii oo markii dambeetana ay talabaan sheegatay inay afduubatay madaxweynaha maraykanka trump ayaa wuxuu ammaanayay soo daynta qoyskaasi oo gacanta ugu jiray kooxda argixisada ah ee shabakadda xaqaani
maraykanka ayaa sheegay in ay ka baxayaan hay-adda unesco isagoo uu ku eedeeyey hay-adda sida hadalka loo dhigay xaglinta ka dhanka ah israa'iil go-aankan looma qaadan ayaa la yidhi si fudud waxaanuu ka tarjumayaa walaaca maraykanka ee ku saabsan kharashka ku baxaya unesco baahida loo qabo dib u habeynta asaasiga ee hay-adda iyo sii socoshada xaglinta ka dhanka israa'iil ee unesco waxaana sidaasi hadal qoraala ku sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ka bixitaanka maraykanka waxa uu dhaqana geli doonaa bisha disembar koob iyo soddonkeeda ee sanadka laba kun sideed iyo toban sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda saacado kadib israa'il ayaa ku dhawaaqday inay ka tegi doonto hay-adda qaramada midoobay ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in israa'iil ku sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku wargeliyey wasaaradda arrimaha dibadda inay diyaariso qorshaha israa'il ee ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha
xidigii hore ee kubadda cagta george weh iyo madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi liberia joseph bokay ayaa labada musharax ee uga cadcad haatan natiijada doorashada madaxtinimada dalkaasi balse guddiga doorashada ayaa sheegay in saddex meelood meel uun la teliyey codadkii la dhiibtay codbixiyaasha ayaa codadkooda dhiibtay talaadadii taasi oo ka dhigaysa doorashadii ugu horreysay oo si nabad gelyo ah oo dimuqraadiyada ay ku jirto awoodda markaasi laisugu wareejiyo muddo ka badan toddobaatan sannadood xisbiga libert barty ayaa doonaya in la joojiyo tirinta codadka iyadoo uu sheegay inay jiraan khaladaad iyo waxisdabamarin codbixiyaasha liberia ayaa doorashadaasi aaday si ay u soo doortaan madaxweynihii bedeli lahaa elen johnson salif oo ahayd madaxweynihii ugu horreeyey haweenaya oo africa madaxweyne ka noqota taasi oo xilka ka tegaysa kadib markii ay dhammaysatay laba xilli oo min lix sannadood ah sida dastuurka dalkaasi uu qabo halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada garbaharre ee xarunta gobolka gedo waxaa maanta ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii dhowaan magaalada kismaayo ay ku yeesheen madax maamul goboleedyada federaalka ah ee dhaliilaha ay ugu soo jeediyeen xukuumadda dhexe isbahaysana ay ku midaysan yihiin maamul goboleedyada ay halkaasi ku samaysteen waryaheena qadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen qaybaha ururada bulshada ee magaalada garbahare ee xarunta gobolka gedo ayaa waxay uga soo horjeedeen shirkii dhowaan ay magaalada kismaayo ku yeesheen hogaamiyaasha dowlad goboleedyada soomaaliya iyo sidoo kale qodobadii shirkaasi ka soo baxay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalada garbahare ayaa maanta hakad galay waxaana guud ahaan dadka magaalada ay isugu soo baxeen fagaaro ku yaala bartamaha magaalada iyagoo watay booror ay ku qornaayeen hadallo ay uga soo horjeedaan shirkii magaalada kismaayo waxaana dibadbaxayaasha oo hadallo kala duwan jeediyey ay sheegeen shirkii maamulada ee magaalada kismaayo uu ahaa mid wax u dhimaya qarannimada iyo midnimada dalka waa ka soo horjeednaa shanta midood moodaysa shanti golaha sare xamal waraaqaha isugu soo qoray oo garbaha isqabsaday inay soomaaliya burburiyaan ay maanta kala qaybiyaan ma doonayno dalka dawlad buu leeyahay madaxweynuu leeyahay intaasoo sano jaawareer iyo fadqalallo iyo dhibaataan ku jirna kala qaybsanaan baan ku jirna ilaahay baa mahad istaga dalka dawlad baa ka dhalatay ma arabna dib u socod ma arabna dhalayste ma arabna in dhiishiisa gaar u taran tahay
waxaan haddaaneed gobolka goda garbahaare saaka waxaan ka banaanbaxaynaa shirkii ka dhacay kismaayo ka dhacay oo maamul goboleedyadu shanta ay iskugu yimaadeen kaasoo aada qaybinayaan soomaaliya cadaalad darrana ah midnimada soomaaliya saaka inay aan ka xunnahay in la qaybiyo soomaaliya aan ka xunnahay waxaan waxaan beesha adduunka ka codsanaynaa ama soomaaliya waxa weeye annaku waxaan taageeraynaa dawladda federaalka aan taageeraynaa iyo baarlamaanka usoo banaanbaxnay annagu waxaan nahay jubbaland gobolka ugu ballaaran baan nahay waxaan u soo banaanbaxnay oo halkaan isugu nimid qaybaha ururada bulshada iyo rayidkaba waxaan u soo banaanbaxnay wixii ka soo baxay jubbaland oo maxaata kismaayo shirkii lagu qabtay oo madaxweynaha kale ay ku doorteen baa waxaanu aragnay kadib markaan shirar iyo wadatashi samaynay inay arrintaasu tahay fadqalallo iyo dibidhac annaga nagu dhacaya ayaanu aragnay waana ka soo horjeednaa waxaan ka banaanbaxaynana waa arrintaas waxaana taageersannahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaanu taageeraynaa
iyadoo qaylihii ay dhanyihiin xagga raasha iyo dhaqanka xagga culaa-udiinka xagga ururka hooyooyinka xagga ururka dhallinyarada wax ka maqan male waxaa loo tuuran yahay saaka oo loo bannaanbaxay waxa ka dhacay kismaayo oo shirka ah soomaaliya dowladnimadeeda iyo muqadasnimadeeda iyo karaamadeeda iyo sharafkeeda ee lagu hallaynahayo nimanka u fakeray gumaysi iyo mustacmir iyo soomaaliya in kooxba haddana ay meel ku xiranto waxay maanta u dhiira dhaansadeen qabqablo dagaal ama wixii ma arkaysaa haddii alla kuurooyay soomaaliya wakhtiyada badan dibdhaca u keenay haddaan nahay annaga waxaan nahay jubbalayn baan nahay gaar ahaana gobolka gadaan nahay waxaan taageersan nahay oo aan taageernay dowladda soomaaliya arrinta shirqoolada ha nalaga daayaan leenaha nimanka shanta oo meesha kuma sawiranow raaca dawladdiina wixii dantanada shacabkaana noogu shaqeeya noogu shaqeeyaan idin leenaha meelaha aad maamushaan u taliya nabad ka dhaliya muxuu ahaayta waa idin taageeraynaa ee wax fiican noo keena waxa hadda aad ku hadlaysaan wax fiican iyo wax shacabka dhan ugu jirta ma aha ammaanka magaalada garbaharey ayaa aad loo adkeeyey muddadii uu socday dibadbaxan mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa maamulka jubbaland ee magaalada garbaharey ayaana ka gaabsaday inay la hadlaan shacabka dibadbaxa ka dhigaya magaalada garbaharey qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirkii magaalada kismaayo lagu soo gabagabeeyey iyo qodobadii ka soo baxay khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayaad u mahadsan tahay qadar walina dhegeystayahalkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland ayaa galabta lagu xiray afar ka mid a rag siyaasiyiin ganacsato iyo waxgarad isugu jira oo dhowaan madal ay ugu magac dareen madasha badbaadinta puntland halkaasi kaga dhawaaqay islamarkaana kasoo horjeestay shirkii maamul goboleedyada ee ka dhacay magaalada kismaayo waryaheena nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan goor dhoweyd noo soo diray ragga la xiray oo dhowaan kaga dhawaaqay garowe madasha samatabixinta puntland islamarkaana garowe ku qabanayay maalmihii ugu dambeeyey kulamo kala duwan soona saaraya baaqiyo ayaa maanta gelinkii dambe la xiray cabdiraxmaan siciid dagaweyne oo horay xilal wasiir uga soo qabtay puntland iyo rag kale oo qeybtood ay siyaasiyiin yihiin ayaa ka mid a dadka la xiray waxaana dhagaweyne oo markii la xiray kadib u warramay idaacadda v o a xilli uu shaqaynayay teleefonkiisa gacanta ayuu sheegay in loo xiray xorriyadda hadalka
walaalasa halkan waxaa ku xidan aniga iyo xildhibaan ex xildhibaan daahir ciiro agaasimihii hore isbitaalka faysal iyo ganacsade duni dulato waxaana askarta noo sheegtay madaxweyne gaas yiri hala xiro waxaana na soo xiray ninka taliyaha qaybta oo noola dhaqmay sinaaadnimada ka baxsan waxaanala ku xiray xuquuqdii dastuuriyan aanu lahayn inaanu hadalno waxaanala ku xiray eedaynaanu eedeyno sirkii xaaraanta ah ee kismaanyo waxaanala ku xiray inaanu ka hadalno dimuquraadiyadda waxaanala adeegsaday ciidan iyo sirbico waxaas waxaano gaarigii aan watayna gaari bidiska wateen baa lagu dhigtay waxaasna waa amaru ka dambeeyay cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha dowladda puntland maraan weydiinay in sababta xarigooda uu la xiriiro madasha ay ku dhawaaqeen oo dowladda ay u aragto mid aan sharci ahayn ayuu sheegay dhagaweyne in madasha ay sameeyeen xilli loo baahnaa madasha samaka bixinta puntland waanu dhisnay guddoomiyana waxaa ka ah siid caaqil absir cali halow aniguna waxaan ahay taaliyaha guddoomiyaha madashu waa madal markaanu aragnay sidaca iyo dibka siyaaseed iyo fashilka iyo xasilooni darrida maraysa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii khilaafkeedu inay puntland ceebayaanu ka hadalnay madashu waxaanu u disnay inaanu badbaadinno qaran soomaaliyeed oo madaxweyne cabdiweli oo u adeegaya carab iyo dowladda imaaraadka uu ku tumanayo dastuurkii dowladda federaalk ee soomaaliya oo aanu xilin ka nahay qodobkada konton iyo afraad iyo kii puntland waanu dhisnay haddii aniga shaksiyan ilaa laysaysa maahane waan wadaya ilaa iminka dowladda wax wara kama soo saareen arrintan xiriiro aan la sameeyeyna way noo suurageli weyday inaan helno balse guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo u warramayay wariyaasha qaybtood ayaa sheegay in raggan lagu xiray amar ka soo baxay guddiga amniga gobolka nugaal islamarkaana ay ku eedeysan yihiin qalqalgelin amniga iyo xasiloonnida puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe
haatana jabuuti magaalada jabuuti waxaa dadweynaha ku nool ay ka walacsan yihiin qiimo korarka ku yimid sicirka shidaalka oo ay dowladdu ku dhisay qiimo korarkaasi ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay gaadiidka dadweynaha iyo nolosha kale ee magaalada oo si weyn ugu tiirsan shidaalka waryaheena jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixinta noo soo diray dowladda jabuuti ayaa mar kale maalintii shalay kordhisay qiimaha lagu iibsado shidaalka betroolka gaadiidka baabuurtu ay isticmaalaan halka litir ee naaftada amba gaaswaalka ayaa hadda faranka jabuuti oo ah hal doolar iyo xoogaa iyadoo bil gudaheed laba jeer layska daba kordhiyey qaar ka mida gaadiidleyda reer jabuuti ayaa sidan u muujiyey cabashadooda ramadaan muusow waxa weeyaan gaaswaalkani dhib buu nagu hayaa naaftadu dhib bay nagu haysaa uu kacayaa bishii hore uu kacay koob iyo tobankeygii bishanna uu kacay iminka annagoo sugayno inay dhaadhiciso dawladdu inay wax ka qabato ayaa haddana bishan la kordhiyey suuquna uu maarkaysaane uu iska liitaa oo waxba kuma hayno anoo mas-uuliyiintii biikaabyada ah waxaan ku hayna suuqaasi uu yaryaha uu naqan yahay waxaan leennahay dawladdeeda inay maarkaysaanay ay u fiirsato waxyaalaha komerisku hadday iyadu kicinaysana inay nagala qabato iyo naga gargaarto maarkaysaana hadduu dadkan kale kicinayana inay naga aragto gaaswaalka kor uun u sii socdo meeluu ku socdo annagu ma garanayno kuma shuban karayna baabuurtii inta dadkaygii taagtay raay baabuurteera iska itaalyar waan iska dhignay basasku ayaamahan waxba ma qaadaan dad habeenkii waxaad moodaysaa halkaa meeshan balaasraambo suuqan weyne balaasraambo waxaad moodaysaa kolkaan aymanno dadkii baa nagu soo wadayaacoo idhaa basaskii ma jiraan naqaada ma garanayna wax dhacay markaa basaskiina way ogaadeen inay naaftadu korodhay annaguna waa intii maarkaysaanay dhaqdhaqaaqi karaysay maana wixii kale waan iska dhignay baabuurtii dawladdu waxaan leennahay wax nagala qabato maarkaysaanay ka codsanaynaa dawladdeeda inay wax nagala qabato adduunyadana waxaan maqlaynaa maarkaysaana inuu gaasku dhaadhacay oo foostadu ay wax yar boqol dollar iyo ay wax yar ay tahay ma garanayna halkan ay wax ka kacayaan annaga wax lanaga kordhinayso etoobiyada intaa noo jirto waa raqiiskaaskeygu ee na maraya ee annagu aan u dirayna bad lahayn sidaasaan annagu leenahay saasaan dawladdeeda ka codsanaynaa hadday horey ay u eeginayna iminka naga eegtay noo eegtayna noo fiirsataan doonaynaa wallaahi dareenkaygu waa dareen aad iyo aad u hooseeya maadaama suuq waa ana suuqii hore aanan jirin oo suuqa hoos u liito oo gaaswaalku kacay maanta oo jimcaana saakaaan koob iyo tobankii aan joogo saacaddu ka abbaaran tahay oona gacanta ku hayno oo haddana baabuurkii iga sugaya gaaswaalkii aan awoodi karan inkastoo gaaswaalku sarow kacay sarowkiciisiina markii labaad ay tahay aanan sanad ka sokayn oo laba bilood bilbala tahay yaa markaas wallahi daraankayga aad iyo aad baa ugu hooseeya oon ka xunyaama odhan lahaa annakoo bulshadii dalka ah dadka ganacsatada baa tagsiyaasha ka ganacsanayay ee reerahooga ka biilinaya aan nahay in dowladdu inay dib u fiirsato arrimahaas oo kale dib aanba qaadaan ka weydiisan lahayn dowladda oo qiimaha hoos lanooga dhigo inkastoo baabuurka dhanba oo waraqadihiis iyo wax walba qaali nagu sii tahay oo sanadba wax lagu sii daro haddana gaaswaalkii uu daba qaatay isaguna markaan waxaan ku codsan lahayn dowladda wadankayna haysa gacanta ku haysa inay bal arrimahaas dibu ambaqaado dib u eegto welibana oo dib u fiiriso noloshii jabuuti oo layska arkayo halkay marayso marxaladeedu maalinba maalinba dee iska nin walba oo dhex joogaanba nin ka maqanba wuu iska arkayo saro baxayso qolyaha mucaaridka siyaasadda ee jabuuti ayaa iyaguna iga warramay siday u arkaan arrintan iyadoo cabdiraxmaan maxamed geele oo loo yaqaan tx oo ka mida mas-uuliyiinta mucaaridka jabuuti uu isna sidan igu warramay runtii horta waxa weeyaan waa wax laga xumaado taliska dalka maamulana waxaa lagu yaqaanaa in had walba uu saray u kiciyo hadday tahay gaaswaalka iyo naaftada iyo betroolka ama quutal daruurigaba sare u kiciyo isagoonan marnaba mishaarka dadka aanan u biirinaynin laakiin waxaa la sohan karaa cabdiraxmaan dowladdu way dadaalaysaayo in badan oo caalamka kacsanaa sixirkan lagu iibsado betroolka dowladdu khasaaray ku shaqaynaysay oo dadka way ka naaqusteeheed marka miyaan maanta loo ogolaan karin annaku hadda waxaan ognahay inuu adduunka uu betroolka ama saaska ama naaftada uuna kicin baan ognahay maxaa keenay hadda inay talisku uu ummadii usoo jeestu sare u qaado lacagtii la siisanayay betroolka ama saanska ama naaftada taasi waxay ka dhigan tahay dee ujeeddo kale ayuu ka leeyahay wax adduunka hadda ka jira maahinoo ku xidhan dhinaca dowladda xafiiska cashuuraadka ee kastamiska jabuuti oo isagu u xil saaran qiimo kororka iyo hoosudhigidda qiimaha lagu iibiyo shidaalka betroolka ee dalka jabuuti ayaa isna mar kale ka gaabsaday inuu ii sheego wax jawaaba oo dadka qancisa gaar ahaan agaasimka guud ee xafiiska cashuuraadka ee dalka Djibouti arintan kororka isdaba jooga ee qiimaha shidaalka petrolka isticmaalaan gaadiidka baabuurtu ayaa noqotay mid walaac ku abuurtay dadweynaha gaadiidleyda reer Djibouti inkastoo dawladdu ay ku celceliso inta badan in iyada lafteedu ay ku shaqayso hoos u dhac dhaqaale oo lagu tirin karo xagga heerka khasaaraha marka lagu eego kabida dhaqaale dawladdu ay la daba joogto sixidda qiimaha lagu iibsado shidaalka petrolka oo ay soo saarto bil kaste maalinta taariikhdu ay tahay koob iyo toban rabadaan muuse v o a jibuuti
galab jimca oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o ibrahim maxaa noo xiga
koleyto waxaan u malaynayaa ee xubno badan ayaan haynaa hase yeeshee markana muqdishow ayaan aadaynaa shalayto magaalada muqdishow ayaa waxaa ka furmay carwo dhaqameed ay haweenka degmooyinka gobolkaasi ay ku soo bandhigayaan agabka hiddaha iyo dhaqanka iyo farshaxanka bandhigani oo uu soo qabanqaabiyey maamulka banaadir ayaa waxaa loogu talagalay in shaqo loogu abuuro laguna kobciyo wax soo saarka farsamada gacanta ee dumarka wariyaheena sinab abuukar ayaa carwadaas tagtay warbixintan noogu soo dirtay bandhiga kobcinta horumarka haweenka gobolka banaadir waxaa ka qayb galay haween ka kala socday toddobiyo tobanka degme ee uu gobolku ka kooban yahay waxaana ay degmo kasta kusoo bandhigta agabyo kala duwan oo ka turjumaya dhaqanka iyo hidaha soomaalida cunada ay mid kasta caanka ku tahay iyo farshaxaga gacanta lagu sawiray gaar ahaan waxyaabaha lagu sameeyay gudaha dalka waana midda sababta in barnaamijka loogu magac daro xamar ayaa lagu sameeyey maydayn xamar qaar ka mid ah haweenka soo bandhiga alaabaha ayaa v o a uga waramay dareenkooda bandhigan iyo waxa uu uga dhigan yahay
gabdhaha ururka haweenka ee degmada xamar weynaan ka tirsanahay waxyaabaha soo bandhigna waxaa ka mid ah annaga haddii aan nahay degmada xamarweyne reer xamarweyne dhaqanka iyo hiddihii aan laheen hadday ahaa lahayd dalkii waacishi oo dhaqanka reer xamarka ahaa hadday ahaa lahayd koofiyihii oo gacanta lagu dolaaya hadday ahaa lahayd hadday ahaa lahayd shiiskii gabdhaha dolaaya waa noo joogaan hadday ahaa lahayd cuntada la cunaayo macmacaankii oo dhaqanka aan u lahayd
magacayga waxaa layihahdaa safiya maxamed cali waxaan ahay guddoomiyaha ururka haweenka degmada shibis waa arkaysaa haddaba maanta waa maalin weyn oo aan farxaddeeda la qiyaasi karin barnaamij ah in lagu barto hiddaha dhaqanka soomaaliyeed dhallinyarada ay bartaan in qiimaha uu leeyahay laga ogaada beesha caalamka ay ogaadaan maxaa yeele hadda maanta waxaan arka weligay aan isdhehaynba waxaan isdhehayn dad waaweyn oo aniga iga waaweyn oo dhahayo waxaan maxay yihiin gurbaanka ayn ka saynin dhiilasha ayn ka saynin koobabkaas ayna ka saynin idinka dabka lagu unsada ayna ka saynin geesahaas oo lo'da ayna ka saynin oo macnaha loo sharxaayo loo sheegayaan arkay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabit cabdi maxamed oo bandhigan uu soo qabanqaabiye maamulkiisa ayaa ka hadlaya ujeeddada laga leeyahay runtii wax weyn ayuu nooga dhigan yahay laakiin haddii aan koobo saddex waxyaalada nooga dhigan yahay midda koowaad waxay tahay in lagu faano hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ay qabaan inaan ku faanno oo aan browd ku noqonno ayna noqoto mid xamar lagu sameeyey midda labaad ayadana waxay tahay waa wax weyn oo ah in shaqa abuur uu sameeyo sidaad xustaba oo dadka shaqa abuur uu sameeya uu ku dhiirigeliyo midda afraad ay tahana waxay tahay intaasoo dhan hadaf waxaa sal u ah bay-adda in loo hiiliyo hadday noqon lahayd salladda hadday noqon lahayd dambiisha hadday noqon lahayd salliga inta waxay u hiilinaysaa bay-adda hadafkeennu wuxuu inaan ku gaarno in bay-adda iyadoo loo hiiliye laga gudbo waxyaabaha bay-adaha dhibaayo dad badan ayaa fursadu helay inay ka dukaamaystaan waxyaabaha lagu soo bandhigay goobta ee xarunta maamulka gobolka kuwaasoo isugu jira shacab iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya mudane maxamed abuukar islow oo ka mid ahaa dadka wax ka iibsanaya goobta ayaa v o a la hadlay waxaan iibsaday macaawiis koofi sidoo kale shaati oo nareeri ah aan iibsaday marka waan ku faraxsana waxyaalo kalena waa iibsaday degmadaan ka iibsado waa degmadeeda shingaan aad aan ugu faraxsanahay waana degmooyinka tabaydan waxbaan ka galan doonaa duullahi raada gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir maxamuud baarqab ayaa xustay in barnaamijkan uu yahay mid lagu dhiiragelinayo haweenka xirfadooda islamarkaana lagu soo nooleynayo hidahay dhaqanka ee dalka uu caanka ku yahay barnaamijkan waa barnaamij loogu talogalay kobcinta iyo horumarinta haweenka gobolka banaadir waa soo nooleynta hidahay dhaqanka iyo farshaxanka toddobiyo tobanka degmo waxaa loo sameeyey shaqo abuur duqa magaalada ayaa lacag u qaybiyey lacagtii oo ay guddoomiyaashooda waxay ugu tari karaan iyo iyaga dhexdooda waxay isaga keensadeen ayaa waxaa bilowday in ay gabdhuhu u xusul duubaan soo noolaynta hidahay dhaqanka bacdamaa maamulka ay gacanta noo taageen oo nala gacan qabtay kasakow haweenka halkan yimid in barnaamijkan uu u yahay shaqo abuur iyo dhiiragelin si wax soo saarkooda ay ugu helaan suuqgeen ayay misana dhanka kale ay dadka dib u xusuusinayaan waxyaabihii dhaqanka ahaa
oo faa'iidada ballaaran ayaan ku fiidsanaynaa farxad ku daawan xuseinab abukar maxamed v o a muqdisho
galab jimcaha oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosana waxay idinkaga imaaneysaa magaalada washington idaacadda waxaa daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo aniga oo ah caashe ibraahim haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka uu soo diyaariyey soona jeedinayo xuseen barre aadan
kulansi wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka warbaahinta caalamka ayaa muddooyinkan dambe falanqaynaysay waxa ay ugu yeedheen tartan culus oo dalalka turkiga iyo imaaraadku ay ugu jiraan hanashada soomaaliya turkiga ayaa saldhig milatari dhowaan ka furtay soomaaliya saldhiggaasi oo lagu tilmaamay in lagu tababari doono ciidamada soomaaliya dhinaca kalena shirkadaha turkigu waxa ay maamulaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho sidoo kale imaaraadka carabta ayaa la wareegay dekadaha boosaaso iyo berbera isagoo saldhig milatarina ka furanaya magaalada berbera labada dal ee turkiga iyo imaaraadka ayaa ku kala aragti duwan xiisadda ka taagan khaliijka haddaba halkee ayuu salka ku hayaa xafiiltanka ay labada dal ugu jiraan arrimaha soomaaliya waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed nuur gacal oo hore u ahaa wasiiru dowlihii arrimaha dibadda ee soomaaliya imaaraadka kuma cusbo hadda soomaaliya turkiguna ilaa soomaaliya laba kun iyo tobankii wuu joogay imaaraadkuna kasii hor ayay joogeen ayaguna laakiin midda hadda dareen kale waxa weeyaan labadooda oo iskhilaafsan oo midba midka kale uu rabay inuu ka saaro dalka soomaaliya ama ka bixiyo arrinta ku cusub hadda waa waa arrintaas xafiiltankii ka dhexeeyey oo iyaga dhexdooda ahay ayaad moodaa inay halkan usoo rareen gaar ahaan imaaraadka oo aaminsan soomaaliya inuu asagu ku xaq leeyahay ama uu dhow yahay rabana inuu turkiga ka saaro iyo soomaalida oo markii ay qiimeeyeen dowladaha xiriirku kala dhexeeyo turkiga uu yahay dowladda ugu dhow ama ay abaal xoog leh inay ku leedahay ay aaminsan yihiin oo dhibaato badan oo dhacday hadda kahor usoo burmaday wax fiicanna ka qabtay dowladnimada soomaaliyana kaalin weyn ka geystay marka taas waayo midda hadda cusub oo dadka soomaaliyeedna aad moodid inay si ula kala safan yihiin ayaguna dhibaatadii kusoo dhex martay dalalkooda iyo xiriirkooda xumaaday turkiga iyo imaaraadka aad moodid soomaaliya inuu jiro xafiiltan caynkaasa oo si gaar ahaaneedna weliba ay usii wadaan imaaraadku soomaaliya siyaasadda hadda ay qaadatay ayaa la rabaa inay ka dhabayso oo ah dowladahan isdiidan ama khaliijka ama turkiga iyo imaaraadka inay dhexdhexaad ka noqoto oo ay dhexdhexaadnimadeeda ku adkaysato kadibna inay kala maareysa iyadu dowladda dani ugu jirto ee u geli karto booska koowaad iyo midda kale booska labaad u geli karto inay ayadu soo kala hormariso ama xiriirkooda kala habayso mid walba istaraatiijiyad ka yeelato ayaa laga rabaa laakiin arrinta hadda ugu munaasabsan waxa weeyaan go-aanka ay qaadatay dawladdu ay ahay dhexdhexaad inay ka ahaato khilaafaadka wadamadan carabta iyo turkiga iyo carabta gaar ahaanna ka jiro soomaaliya ayaa ah dal ku yaalla goob istaraatiiji ah kaasi oo ahamiyad u leh labada dal ee turkiga iyo imaaraadka iyo guud ahaan ciddii danaynaysa inay saamayn ku yeelato bariga afrika sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada muqdisho sababta ahmiyad ay ugu leedahay wadamada danaynahaya waxaa jirta arrimo runtii ay soomaaliya ay leedahay waxaana ka mid ahaa soomaaliya saa ogsoon tahay xeeb dheer ayay leedahay oo ilaa saddex kun ka badan saddex kun saddex boqol ka badan xeebtaas waa istraatiijiyada xagga dhaqaalaha markii laga hadlayo dadka falanqeeya dhaqaalaha futurka soomaaliya markii nabadgelyo fiican hesho insha allah waxaa dhici kartaa ama way dhacaysaa dekedaha in laga laga hirgeliyo waaweyn kuwa hadda jira iyo kuwa kaleba shirkadaha caalam caalamkana dawligana lagu soo xiro taana ay noqoto in ay soomaaliya ay karta la gasho dekedaha ganacsiga bariga dhexe oo markaas soomaaliya bariga africa iyo africada oo dhan ba ay ay qabsato arrintaas horta waa qodob weeye marka tartanka noocaas oo kaleha waa muhim in weliba wadamada qaarkood waxay rabaan inay africa ay la wareegaan waxay rabaan in ganacsigooda ay ku baahiyaan arrintaa marka khatarna way ku tahay inay soomaaliya ka faa'iidaystaana way rabaan labada labadaba taa waa mid wey midda labaad istraatiijiyan markii la fiiriyo soomaaliya meesha ay dhacdo markii la fiiriyana waa muhim ta kale saddexaad soomaaliya weli khayraadkii faraha badnaa ee ku jira dhulkeeda weli lagama faa'iidaysanin yaa ka faa'iidaysan doona dawladee baa ku guuleysan doonta yani waxa weeyaan ugu dambeysa raba inaan farta ku fiiqo soomaaliya waxay kamid tahay wadamada caalam islaami wadamada ugu muhiimsan hadda yeerna fiirina xaalad hooseynahay laakiin wadamada ugu muhiimsan bay ku jirtaa xagga hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto civilizationka hadday noqoto xataa cabal taariikh saa darteed waxa weeyaan wax kastoo ka dhacaya bariga dhexa wuu saameyn wadamada bariga dhexa isku haysta saqaafadooda iyo loolalkooda siyaasadeed iyo kan fikrigaha iyo kan nidaamka ahaba xaggooda wuu soo aadaya arrimahaasa waxaa la oran karaa soomaaliya waa arrimaha kenya in lagu looltamo oo ad aragto in qawaacid badan laga samaysto oo waxa weya xiriir lala samaysto taasaa keenaysa laakiin su-aasha waxay tahay soomaaliya yay hadda isku halaynaysaa dawladeebaa boqolkiiba lixdan ama toddobaatan soomaaliya garab taagan oo sharaaka ama isbahaysi intay la gasho soomaaliya ka samata bixin kara dhibaatadan xagga amniga dhibaatada xagga dhaqaalaha taasaa u baahan in la isweydiiyo laakiin dhinaca kale khubarada ka faalloota arrimaha soomaaliya qaarkood ayaa walaac ka muujinaya in soomaalidu siyaasad ahaan aanay diyaar u ahayn inay ka faa'iidaystaan loolanka ka dhexeeya dalalkan sida uu faahfaahinayo jamaal cismaan oo ah suxufi ka faallooda arrimaha bariga afrika kuna sugan magaalada london nasiib darrada waxay tahay taas baan anu ka cabsi qabaa turkigu way joogaan soomaaliya aad bay soomaaliya ugu lug leeyihiin inkasta oo la dhihi karo un muqdishoay ku kooban yihiin imaaraadku kadib bay soo galeen siyaasada soomaaliya si xawli ah kusoo galeen reer galbeedku markii horeba way ku jiraan inkastoo ingiriiska laftiisu markii uu turkigu soo galay kadib ay xoog kusoo galeen soomaaliya marka midda keliya aan isleeyahay waa nasiib darrada waxay tahay dhinac markaad ka fiiriso waxaad dhihi kartaa soomaaliya waa dad nasiib badan oo waa wadan nasiib badan iyo dad nasiib badan oo wadamadaasoo dhan markay kugu tartamayaan haddaad caqli leedahay waad ka faa'iidaysan moogtahay laakiin waxaad moodaa siyaasiyiinta soomaalida ama dadka maanta hormuudka u ah ama madaxda u ah ma fahansana markii adiga lagu baahan yahay inaad ka faa'iidaysan karto ee weli waxay ku jiraan meelo hoose oo aan aada usii fogeyn marka nasiib darradaasaa waxay tahay in madaxda soomaaliyeed maanta ayna fahmi karin in loo baahan yahay iyaga oo ay ka faa'iidaysan karaan tartankan soomaaliya loogu jiro danaha labada dal ee turkiga iyo imaaraadka ee soomaaliya ayaa ah kuwo kala duwan islamarkaana waxaa kala duwan heshiisyada iyo waxqabadka ay ka wadaan soomaaliya sida uu tilmaamayo maxamed nuur gacal oo hore u ahaa wasiiru dowlihii arrimaha dibadda ee soomaaliya horta way kala duwan yihiin arrimaha turki iyo iyo arrimaha imaaraadka waxay ku kala duwan yihiin saldhiga hadda turkiga oo ka furoo kale muqdisho waxaa loogu talagalay ciidamada soomaaliya in lagu tababaro laguna deeqo wuxuu daba socday uun deeqihii hore ee soomaaliya loogu tabaruci jiray ama loo qaban jiray dhanka caafimaadka iyo dhanka waxbarashada iyo dhanka ciidamadaba heshiisyadaas ay soomaaliya la gashay sidoo kale shirkadan turkida hadda hayso dekeda iyo airboorka waxay ayaduna un heshiis la gashay dowladda soomaaliya inay hormariso waxaana lagu heshiiyey heshiis cad laakiin midda imaaraadku waxay kaga duwan tahay macaamilka ay la gashay maamul goboleedyada iyo sidoo kale saldhigaas oy leedahay waxaa adeegsanayo dowladda imaaraadka oo isaguna ka duwan midkan turkiga marka sidaasay u kala duwan yihiin dhinaca kalena waxaa jira walaac laga qabo in tartanka u dhexeeya imaaraadka iyo turkigu uu keeno faragelin ay ku sameeyaan siyaasadda arrimaha gudaha ee soomaaliya taasi oo kusoo beegmaysa khilaafka imika u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waxay waxa hadda jira waa waa saameynta kamid tahay saameyn bay ku yeelan kartaa xagga xataa horusocodka xagga amniga saameyn bay ku yeelan kartaa xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga oo inagu waxaan ku xiranahay wadamadan carabaha iyo hataa turkiya waa lagu xiran yahay saameyn way way keena way way keeni kartaa marka waxa weeyaan saameyntaas laakiin ma noqon doonto mid wiiqda soomaaliya ma noqon doonto mid keenta in dib loo noqdo horey baa loo soconaya waayo markastoo aad aragto in loolanka duulku inay inagu loolanta inagu tartamayaan markaad aragto waxay waxay daliil tahay in ay soomaaliya hore socoto inay jirto ma garanaysaa soo kabasho inay jirto waxaa kale oo muhiim ahaa markaas in la helo in in qaraarka ama talada dalka in la mideeyo ubaahan tahay wixii muran la mideeyo ubaahan tahay lmar la helo midnimo oo xagga gudaha mas-uuliyiinta federaalkana ay ay ay la kulmaan goleedaha ay la kulmaan in ma garanaysaa la turxaan bixiyo waxyaabahan hadda hadda sabta kusiiqayso ay weydiinayso in la turxaan bixiyo waxa weeyaan si deganaasa loo loo turxaan bixiyo waxa weeyaan taasaan u baahannahay dowladda sutaka imaaraadka carabta ayaa si toosa loogu eedeeyaa in ay ku lug leedahay khilaafa ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulada kaasi oo salka ku haya xiisadda ka taagan khaliijka sida uu faahfaahinayo jamaal cismaan oo ah saxufi ka faallooda arrimaha bariga afrika kuna sugan magaalada london dhinac marka laga fiiriyo waddan walba dantiisuu fiirsadaa maogtahay marka imaaraadku iyo sacuudigu hadday u arkaan inay dantu ugu jirto in soomaaliya ay xiriirka u jarto qatar way way riixayaan dhaqaalay ku bixinayaan dadaal bay ku bixinayaan wax allaaliya waxay isticmaali karaan bay isticmaalayaan si ay danahooda u gaadhaan taas marka la yaab ma laha laakiin waxaan isleeyahay tafaraaruqan yimid wuxuu salka ku hayaa talaxumo iyo siyaasad xumo ka jirta madaxtooyada ama billa soomaaliya ka jirta taasoo ah waxay ahayd markii arrintani timid inay la tashadaan maamul goboleedyada way ogyihiin in la kala qaybsan yahay in la kala durugsan yahay in la issoo dhexgeli way ogyihiin marka waxay ahayd meel walba oo biyuhu inaga soo geli lahaayeen in inaga sii moostaan dowladda turkiga ayaa tan iyo sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii taageero toosa la garab istaagtay soomaaliya iyagoo mashaariic kala duwan fuliyey haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya danjirihii hore ee soomaaliya u joogay turkiga wax badanna kala socday mashaariicda turkigu ay ka fuliyeen soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan marka ugu horeysa xiriirka turkiga iyo soomaaliya mid ka dhow hadda bilowday oo labada kun iyo koob iyo tobanka wuxuu bilowday wadankan dee waa lala socdaaye markii abaarihii khatarta ah ummadan ay saameysay sida laga warhayo oo dad badan ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ay ku tixgeliyaan dowladda turkiga xilligaas ay soo gurmadeen xiriirka waktigaasu bilowday dhinaca humanitarianka ama ayay wax badan ka qabteen sida la ogyahay marka waktigaasu bilowday xiriirka xilligii horta labada kun iyo kow iyo tobanka deeqihii ay gaarsiiyeen dadka markaasi macluusha haysay teedi kale waxay qabteen cusbitaallo ayay dayactireen qaarkoodna weliba cusbitaallo qaarkoodna cusub waxay dhiseen waxaa kamid ah airboortka oo terminal cusub ay ay ay ay dhismo kusoo kordhiyeen dayactir ay sameeyeen waxaa kamid ah shirkadan oo ayada lafteed turkish airline oo ah long distance si ugu horeysay oo laga soo bilaabo xilli xilligii burburka koob iyo sagaashanka muqdisho timaada oo ka shaqeysa waxaa kamid ah shirarkii muhiimka ah oo labadii kun iyo saddex iyo tobankii ganacsatada soomaaliyeed iyo turkida ay ku kulmeen istanbul oo ayagana ay kaga horla kaga hadlayeen fursadaha ka jira maxaa la yidhahdaa soomaaliya sida looga faa'iideysan lahaa hadda ugu dambeysay oo madaxweyne erdogan uu soo booqday labada kun iyo shan iyo tobankii uu furay cisbitaalkii bitfer oo runtii ka mid ah cisbitaalada aada u weyn oo marka la fiiriyo bariga africa oo loogu talagalay in wax lagu train gareeyo iyo research hospitala uu furay ee ka mid ah heshiisyo fara badan oo dhinaca militariga iyo oo oo hore loo kala saaxiidaa ka mid ah marka markaad guud ahaan fiirisid infrastructureka xitaa muqdisho keliya waxaad arki kartaa jidka keliya oo maanta la isticmaalo dowladda turkiga ayaa ayaa dhistay waxaa kaloo dareemaysaa xilliga aniga aan safiirka noqonayo labada kun iyo laba iyo tobankii municipalityga oo oo istanbul waxay usoo diyaariyeen municipalityga muqdisho qalab aada u fara badan oo ka koobnaa markaasi ilaa taqriiban afartan iyo sideed oo baabuurta waaweyn iyo makiinado iyo jidkaasi lagu dhisi kara marka guud ahaan markaad fiirisid horumar ballaaran oo dhinaca waxtarka ay ayay sameeyeen waxbarashada waagaasay bilaabatay oo taqriiban hadda markaan kasoo tegayay sanadka two thousand fifteenkii ardada joogta ilaa laba kun iyo ayay kor u dhaafayeen oo mustawiyii kala gediisana scholarship ilaa hadda wuu socda oo soomaalidu waa loogu deeqaa oo mar walba waa la siiyaa marka arrinkaasna waa arrin aada muhiim u ah oo ma aad dareemi kartid waddanka maadaama uu burburay ayaga mabda-yahan hataa ay aaminsan yihiin sababaha ay ardada halkaa u keeneen oo ay wax u barayaan inay tahay inay waddankii dib ugu noqdaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska waddanka dhinaca kale cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee heritage oo daraasad dhowaan ku samaysay xidhiidhka turkiga iyo soomaaliya ayaa faahfaahinaya in xidhiidhka labada dal uu yahay mid qoto dheer xiriirkaas waa runtii xiriir dhinacna ka cusub oo turkigu waxay soomaaliya arrimaha soomaaliya aada ugu soo macnaha usoo dhexgaleen wixii ka dambeeyey labadii kun iyo kow iyo tobankii markii abaaruhu dhaceen marka dhinacaas marka laga eego waa xiriir qoto dhow marka dhinac kale laga eegana dee turkigu dowladdii cusmaaniyiinta oo muslimka mar madaxda u ahayd bay salka ku hayaan marka ilaa sayid maxamed ilaa axmed gureyna soomaalida axmed gurey way caawiyeen oo ciidan bartakiis iyo ethoobiyan isla socda macnaha turkish iyo dowladda cusmaaniyiinta caawineysay marka xiriirkan dhow hadda isagoo macnaha cusub oo la dhihi karo labadii kun iyo kob iyo tobankii buu soo xoogeystay baa haddana maxaa la yidhaahdaa wuu dhumuc dheer yahay oo waxyaabo badan oo saameyn leh bay soomaaliya ka geysteen oo kala duwan oo especially gaar ahaan muqdisho deegaanada kalena ilaa hargeysa ilaa garoowe ilaa puntland iyo meelaha kalena way u dhiintoloolaan oo aada bay xiriira ula leeyihiin oo somaliland iyo soomaaliya waa iyaga heshiisiinaya jubbaland way tagaan puntland waa iyaga hadda ku noqnoqonhayo xataa inay arrinta dowladda markay ishayeen inay dhex galaan ka shaqeynayay marka safaaradda magaalada ugu dhex taalla hay-adahooda u jooga masaakiinta iyo dadka qaxootiga bay wax taraan dowladday waxay siinhayeen waxaan cid kale siinoo taageero toos ah ay siinhayeen marka dowladaha kale ay oranayeen wixii idin soo galaha laydinla xisaabiyo marka waa niman ku ballaaran arrimaha ama bini-aadamnimada ama dowladaha meesha ka jira xiriirka ay laleeyihiin iyo gacansiintooda dadna meesha u joogaan oo safaarado iyo iyo samafalba ay u joogaan sida ay qoraallo kala duwan oo ka soo baxa warbaahinta carabtu ay xuseen waxaa jira wax lagu macneeyey tartan ay dhinaca samafalka iyo horumarta soomaaliya ku loolamayaan turkiga iyo dalalka carabta oo ay ugu horeyso dowladda imaaraadka carabta arrintan ayuu profesor maxamed cumar dalxa ku tilmaamay haddiiba ay jirto inayba dan u tahay ummadda soomaaliyeed horta tartanka runtii la dhigi karo dunida carabta markii turkiya ay soo gashay soomaaliya ay weliba si xoog leh oo ayaga mashaariic wax ku ool ee dalka ay ooga bilaabeen oo dardartoodii maaragtay xataa ay gaartay in laba kun isku wakti ay helaan fursad waxbarasho ardada soomaaliyeed taasina ay hinaaso gelisay oo annaga laftirkeenna shirarka dunida carabta marka aan tagno aan bilownay inaan ku xulxulayno carabtu oo aan idhaahdo wax kasta oo idinka aan xaggiina dhowrnaba ilaahay wuxuu nagu galladay turkiya oo maanta ninkii cad ee berigii hore wadada markii uu maraya la dhihi jiray war ninkaasi yaa waaye ana armuu carab yahay hadda waxay maraysaa hadduu talyaani yahay xataa in la yidhaahdo waa turki marka taa marka laftirkeeda waxay ku ahayd nabar oo carabtu marka wax badan marka annaga waxtarka ee maanta ay maaragtay siyaasada turkiga ee dalka soomaaliya iyo dhaqaalahaba ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha imaaraadka dhaqdhaqaaqoodii iyagana marka ayuu sii xoogeystay haddana saaxadda inkastoo hadda ay ka baxday haddana waxaa soo galay iiraan oo iyagana dhinacii markii soomaaliya abaaruhu ay ku dhufteen oo iyagana ay soo oo geliyeen wadanka maaragtay macaawinooyin aada u fara badan oo laakiin markii dambe shiica lagu eedeeyay ayay wadaan oo xataa ay safaaradii ay ka saaraan dalka maaragtay dowladda soomaaliyeed iyo ay go-aansatay haddana la wareegidii turkiga ee airbortka iyo deked haddana masayr kale inuu ku abuuray ayaa la dareemayay maaragtay dalal fara badan oo carab keliya aanan ahayn imaaraadka oo runtii jabuuti gacan weyn iyo maaragtay door fiican ay ku lahayd marka loo fiiriyo oo dekeda jabuuti oo iyada ay ugu badnayd maaragtay tan marka loo fiiriyo ee dhaqaale ahaan gelisa dunida carabta marka waxaa bilaabatay marka in soomaaliya qaarna safaaradaha markii ayba furteen oo imaaraadka iyada ay ugu soo horumartay in haddana loo laalamo xataa in wadanka gudihiisa safaaradaha laga furaya xataa inay kala maaragtay mag weynaadaan oo s inay hesho maaragtay turkiya dhul aada u ballaaran oo dhinaca xeebta xiga ee dekeda marka loo fiiriyo oo ay dhismaha iyada ay dhistay aada moodid inaad istanbul maaragtay adiga aada dhex joogtid quruxda iyo iyo si iyo habka ay u dhisan tahay imaanaadna ay dhinaceeda markaasi iyadana ay ka samaysay isla safaarada iyadana aan laakiin ballac ahaan iyo maaragtay aanan gaarsiisanayn inta baaxadda ay ku fadhida dhul ahaan iyo muuqaal ahaanba ha yeeshee imaaraadku ay iyadana ay dhinacoodii ay bilaabeen in caafimaadka ay wax ka qabtaan inay maaragtay waxbarashada ay wax ka bilaabaan sidaa markii ay arkeen iyagana turkiya inay isbitaaladii oo iyaga ay qaarna iyaga sida difer oo kale iyaga ay gacanta ku qabteen oo ay dhismo oo aan maaragtay runtii caalami ah iyaga ay u sameeyeen oo madaxweynahoodii umar kale oo isaga haddana dalkii u yimid eeuu isaga iyo madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya ay wada fureen haddana kuwo kale oo private ah oo iskuulle iyo maaragtay iyo haddana isbitaalaba leh iyo maaragtay mashaariicdii kale ayaa waxay noqotay labada hadda maanta indhaha lagu hayo ewaxtarka u mashaariicdooda ee ku tartami kara haddiiba wanaagga la yidhaahdo dhinaca soomaaliya waxqabasho waa turkiga iyo imaaraadka oo banaanka yaala walow hadda ay soo xaydxaydanayso sacuudi arabia oo iyadana ay rabto inay soo gasho saaxadda oo iyadana hadda ballanqaad biyo fara badan iyo mashaariicyo la filayo waktiga maaragtay soo socda iyada iyo kuwaitba inay soomaaliya ay raad ku yeeshaan oo dhinacaasi waxqabadka oo ilaha maaragtay eewasoosaarka iyo horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya oo aada u danaynayso in wax laga qabto mashaariicda dowladda turkigu ay ka hirgelisay soomaaliya ayaa ah kuwo ilaa iminka shaqeeya waxaana khubaradu ay tilmaamayaan in sii socoshada taageerada turkigu ay ku xidhnaan doonto hadba sida ay soomaalidu uga faa'iidaystaan arrintan runtii way ka marna waa la odhan karaa way ka faa'iidaysteen oo turkish kaalmadiisa laftigeedu kaalmo xadidan bay iska ahayd waa wadan adduunyada wadamada ugu maaragtay dhaqaale iyo xoog weyn ma ahana waa wadan iska dhexe marka xamar aada baa muqdisho aada baa looga dareemaa waxtarkii iyo gurmadkii siyaasiyanna waxyaaba badan bay tareen oo oo dunida kale oo iska maaragtay iska iska iska aan aada iyo aada tixgelinta iyo soo istaaga soomaalida ay mudnayd aan loo soo istaagayn turkiga way muujiyaan oo markii lacagaha dekadii eerboorka soo tiriya lagu hayay la xisaabnay tuubaa tihine turkishku saddex malyan ilaa shan malyan buu bil walba siinhaya oo oo oo kabid miisaaniyada taas waxay keentay kuwii kale xataa inay dib isugu noqdaan oo culeyska ka yareeyaan oo dowladda wax la taro marar badan waxoola badan bay tiraada waxbaan ka qabanaynaa oo kala duwan soomaaliduna markii xataa dadkan westigaayo maxaa la yidhahdaa wax waxtara haddana aan sidii la rabay wax u tarin markay ku daalaan turkiskan weydiisanaa qaarkood xataa way ku handigaan oo maaragtay ku handigaan marka wax badanna waa laga faa'iidaystay dhibka soomaaliya yaalo dhan turkiga wax kama tari karo laakiin soomaaliya saaxiibbay u baahan tahay aan aan aan dhulka ku jiidin oo gacan qabta turkiguna waxaa la odhan karaa arrinta saaxiibtinimadaas way muujiyeen oo isbitaalada ay magaalada ka dhiseen iyo jidadka ay dhiseen iyo safaaradda ugu weyn oo turkish leeyahay safaaradda ugu weyn oo adduunka wadamada adduunka boqol iyo sagaasanka wadan oo adduunka safaaradda ugu weyn oo turkish dhistay muqdishoay ka dhisteen maalin dhow baan booqasho ku tagnay runtii waa la yaablay weynigeeda iyo quruxdeeda iyo siday u habeeyaan marka soomaaliya adduunku waa kasii keenay nairobi baa loo laga maamuli jiray hadda marka in waddan muhiima oo muslima oo rabaha oo u aabisoonaya inuu ganacsi iyo wax la qabsadna la sameeyo inuu usoo jeestay xaggooda usoo jeestay waa fursad soo martay laakiin in la maareeyo oo la iscasiiyo danaha labada dal madaxda soomaalida laga rabaa oo oo laga rabaa runtiina tallaabooyin waa la qaaday marka sanad dee waa la qurxin karaa waana lasii waana lasii wanaajin karaa xiriirka labada dal iyo sida loo kala faa'iideysto
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaanta toddobaadka tan iyo kulanti dambena waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadane ayaana soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatana ku soo dhowaada umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka barnaamijkeenna toddobaadkan waxaannu kaga hadli doonnaa eedaymaha iyo weliba cagajuglaynta ay isdhaafsanayaan madaxda dalalka iiraan iyo maraykanka ee ku qotonta heshiiskii dhinaca nukliyerka ahaa ee la galay sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka ee uu madaxweyne donald trump doonayo in uu dhankiisa ka baxo waxaa aad loo hadalhayaa in madaxweynaha maraykanka donald trump uu doonayo inuu dhankiisa ka baxo heshiiskii nukliyeerka ee waddammada dunida ugu tunka weyn lihi ay iiraan la galeen haddii ay taasi dhacdana waxaa la saadaalinayaa in uu soo rogaal celiyo buuqii siyaasiga ahaa ee dalkaasi kala dhexeeyey waddammada galbeedka haddii tallaabadan uu maraykanku ku dhaqaaqo waxaa la filayaa in ay barbar socoto talo ku wajahan koongareeska oo ku aadan inuu dib u soo celiyo cunaqabatayntii iiraan saarayd ka hor intaanan heshiiskan la saxiixan sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii is-afgaradkan ayaa dhammaan dhinacyada ka caawiyey in ay dhinac u seexdaan waxaana iiraan lagu shardiyey waxyaabo badan oo ay ku jiraan in ay ka harto hungurigeeda hubka la xidhiidha sida ay ku warramayso bolty anderson oo arrimaha siyaasadda dunida ka faalloota
intaanan iiraan heshiiska lala gelin waxa ay xawaaro sare ugu socoto hungurigeeda ah helidda nukliyerka waxa ayna sheegaysa in ay nabadgelyo ugu adeegsanayso helitaanka tamarta hase yeeshee reer galbeedku waxa ay rumaysnaayeen intaasi ay dabool uun ahayd iiraanna ay u xusulduubayso samaysashada hubka nukliyerka heshiisku waxa uu dhammaan ka caawiyey in meel dhexe la isugu yimaado iiraan waxaa laga doonaya inay baabi'iso yuraniyamkeeda oo muhiim u ah samaysashada hubka nukliyerka sidoo kalena ay burburiso qalabka yuraniyamka bambooyinka laga sameeyo ee bacramiya
donald trump madaxweynaha maraykanka oo isagu muddooyinkanba u xusul duubaya inuu meesha ka saaro heshiiskaasi uu saxiixay ninkii aqalka cad kaga horreeyey waa barack obame ayaa si cad ugu goodiyey dowladda iiraan isagoo hoosta ka xariiqay lagama maarmaannimada in ay iyagu is-hortaagaan hanka iiraan ka haya helidda hubka nukliyerka
waa inaanan iiraan u oggolaanin in ay yeelato hub nukleyr ah dowladda iiraan waxa ay taageertaa argagixisada waxaana ay rabshadaha iyo falalka argagaxa leh ay ka dhoofisaa bariga dhexe waana taas waxa qasabka nooga dhigaya inaannu soo gebagabayno cadaawadda joogtada ah iyo hunguriga iiraan ka haya hanashada hubka nukleyerka
hase yeeshee madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani oo cagajuglayn uu horay u diray dhiggiisa maraykanka ka jawaabaya ayaa tilmaamay inaanay iiraan u dabcaynin hanjabaado loo tabiyo laakiin ay soo dhowaynayso wadahadal isqadarin ku salaysan ma tahdiid nemi konim va tahdiid ra az janibi hiic innagu weligayna cidna uma aanan cagajuglayn innaguna goodin iyo cagajuglayn cidna kama oggolaanayno hadalkeennu waa mid sharaf iyo tixgelin ku salaysan nama gelgelayaan hanjabaadaha iyo cabsigelinta innagu waxaan aaminsannahay wadahadalka iyo wadaxaajoodka ku qotoma sinaan iyo isdhaafsi tixgelin
و احترام متقابل ruuxaani waxa uu sheegay in dalalka yurub ee siddeed iyo labaatanka ah ay iiraan barbar taagan yihiin haddii maraykanku uu gefkaasi ku dhaqaaqana cidda ay dhibayso ay iyaga uun tahay waxaanu xusay in markaasi la ogaan doono cidda xeerka ka baxday madaxweynaha iiraan waxa uu ka digay in maraykanku uu liiska argagixisada ku daro ciidamada ilaalada kacaanka iiraan isagoo tilmaamay intaasi ay noqonayso gef labalaaba wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jawaad dariif oo baarlamanka la hadlayna waxa uu ku goodiyey in jawaabta uu dalkiisu ka bixin doono go'aanka la filayo inuu madaxweyne trump qaato ay noqonayso mid aad u adag iiraan waxa ay dhowaantan tijaabisay gantaal ay sheegtay inuu gaarayo qiyaastii laba kun oo kilomitir madaxweynaha maraykanka oo durbaba ka hadlayna waxa uu xaqiijiyey in gantaalkaasi uu israa'iil gaari karo heshiiskan waxaa wax ka saxiixay dalal badan oo kuwa midowda yurub ay ku jiraan welina inta badan waddamadaasi waa ay ku dheggan yihiin ra'iisul wasaaraha britain teresa may ayaa ugu baaqday madaxweynaha maraykanka inuu dulqaad u yeesho heshiiskan iiraan lala galay dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in marka heshiiskan uu maraykanku ka baxo uusan gebi ahaanba burburaynin haddii waddamadii kale ee saxiixa ku lahaa ay ku sii jiraan
dowladaha waaweyn ee reer galbeedka ayaa xayiraadda ka qaaday iiraan waxaana iiraan loo oggolaaday inay ganacsi la wadaagto dunida inteeda kale madaxweynihii maraykanka ee xilligaasi barak obamana waxa uu damcay inuu heshiiska ka baxo hase yeeshee koongareeska maraykanka ma uusu saxiixin taasina beddelkeeda koongareesku waxa uu go'aamiyey in madaxweyne walbaba uu sagaashankii maalmoodba warbixin iyaga ka siiyo in iiraan ay heshiiskaasi fulinayso iyo in kale haddii aysan iiraan fulinaynin maraykanka waxaa suuragal ah in ay dhankooda buriyaan laakiinse xusuusnaada heshiiska waxaa wax ka saxiixay dowlado kaloo badan haddii hal dowlada ay ka baxdana ma burburayo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowaantan lagu eedeeyey in uu ku taliyey in la kordhiyo hubka nukliyeerka ah ee uu dalkiisu leeyahay taasoo dadka qaar ay u arkeen ku xadgudub dhinaca heshiiskii caalamiga ahaa ee xadidaadda hubka nukliyeerka hase yeeshee trump arrintaasi waa uu beeniyey
arrintaasi kama aanan doodin waxaan filayaa inuu qof yidhi waxaan doonaynaa inaannu helno tobanlaab hubka aan haysanno ee nukleerka ah hadda waxaannu haysannaa hub fara badan oo nukleer ah waxaana doonaynaa in xaalad aad u wanaagsan uu ku sugnaado waa taa waxa keliya ee aannu ka doodnay ma rabno inaannu kordhinno laakiin waxaan doonaynaa in aan horumarinno oo aannu casriyeyno
doodan la xidhiirta nukliyeerka iiraan ayaa imanaysa xilli dunidu ay qaatir ka joogto tijaabada joogtada noqotay ee dhinaca hubka nukliyeerka ah ee ay dowladda kuuriyada waqooyi samayso taasoo maraykanka iyo inta badan dunidaba laf dhuungashay ku noqotay barnaamijkeennii umuuraha islaamka ee toddobaadkanna dhegaystayaal waa naga intaa intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
jacfar kuukaay aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka amuuraha islaamkuna la socodsiinayey halkuu idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga ee v o a isaga ayaana u dambeeyey guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii aan laydmo caawa saacaddu markay tahay toddobada inta ka horraysa dhammaan v o a waxay idin leedahay sidaas iyo jimco wanaagsan